halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin afar labaatanka bisha sebteembar sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
mashaariic wasaaradda deegaanku ay soo saxiixday tiray caalamka ay ka heshay fulinteedii ayaa wasaaraddii laga wareejiyey hay-addaasan awoodna u lahayn khibradna aan u lahayn shaqada annagu aan qabanno runahaantii muxafiiska madaxweynuhu uu ku wareejiyey halkaas ayaana waxaa ka yimid khilaafka ugu xooga badnaa kaasi wuxuu ahaa wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee puntland doctor cali cabdulaahi warsame oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho ka warramaya sababta uu xilka wasiirnimada iskaga casilay
mashruuca waxaa la socday shan ceel baa la socday saddex laamiga la marinayo iyo laba ka leexsan shantaa ceel ayuu wasiirkii hore ee deegaanku isku dayey inuu leexiyo oo ka leexiyo maaragtay muxuaha nidaamka ku socday oo u bedelo dhaaman biyood arrintaas ayaa madaxweynuhu ka diiday
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka dowladda puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo ka jawaabaya eedaynta wasiirkii hore ee deegaanka ee maamulka puntland uu soo jeediyey sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan soomaalida ku nool dalka kanada oo abaalmarina siiyey dad ay u aqoonsadeen inay bulshada waxtar u lahaayeen dadka danyarta ah oo ka cabanaya qiimaha waxbarashada gaarka ah ee deegaanada somalilan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
dowladda israa'el ayaa dadka degmo ku taalla daanta bari ku wargelisay in ay burburiyaan guryahooda ugu dambeyn marka la gaaro kowda bisha oktoobar ee soo socota war-saxaafadeed axadii shalay kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee israel ayaa sheegtay in dadka degan xaafadaha ay ka midka yihiin qaal al axmar ay heleen ogeysiis loogu sheegayay in ay burburiyaan dhammaanba dhismayaasha ku yaala goobaha digniintu ay ku socotay ugu dambeyn kowda oktoobar labadakunyoieedotobanka bayaanka digniinka ah ee kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga israel ayaan lagu sheegin waxa dhici kara haddii falastiiniyiintu u hogaansami waayaan islamarkaana ay baabi'in waayaan dhismayaasha guryahooda ee dee halkaasi ku yaalla afhayeenka degmada la duminayo ciid abu khamiis ayaa sheegay in aan qofna aanu ka baxaynin gurigiisa ilaa qasab lagaga saaro israel waxay sheegtay in tuulada la dhisay iyadoo aan loo qaadan wax ogolaanshiyaah oo sax ah
dadka ka qayb galay codbixinta doorashada maldiif ayaa goor dambe oo fiidkii xalaya ka tegay goobihii ay xaddii shalay safafka dhaadheer u galeen si ay uga dhiibtaan codadkooda ugana qayb galaan doorashada madaxtinimo ee muranka badani ka taagan yahay madaxweyne cabdulaahi yemen oo ah musharaxa dowladda ee xilka haatan haya iyo musharaxa mucaaradka ibraahim maxamed saalex ayaa labaduba goor hore oo shalay axaddii ay codadkooda ka dhiibteen magaalada caasimadda hemeel madaxweyne yemen waxa uu mar kale u tartamayaa muddo xileedka shanta sannadood oo kale si uu xafiiska u sii joogo ninka ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada ah ee xisbiga mucaaradka ka soo jeeda ibraahim saalex ayaa isaguna muddo dheer xabsi ku jiray marar badanna waddanka dibaddiisa ugaga maqnaa mastaforis doorashadan axaddii shalay ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo ay dadka codbixinta ka qaybgelaya ay ku doodayaan in doorashadii dimuquraadiga ahayd ay dalka dib ugu soo noqotay kadib markii ay dadka qaar saluugsanaayeen hanaanka dimuquraadiyadda oo ay ku qiimeeyeen mid lagu khiyaamay waddankaasi subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana muqdisho cali cabdulaahi warsame oo ah wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka puntland ayaa iscasilay kadib markii sida uu sheegay uu dhibsaday habka wada shaqaynta ee maamulka iyo isaga waxaa kaloo uu sheegay in xilkaasi uu ka tegey isagoo ku sugan magaalada muqdisho xil wareejinna uu diyaar u yahay inuu sameeyo wasiirka cusub isla shalayta xilkaasi uu u magacaabay madaxweynaha maamulkaasi cabdiweli maxamed cali gaas wasiirka ka tegay shaqada cali cabdilaahi ayaa u waramay sahre cabdi axmed ugu horeyntiina waxa uu ka hadlayaa waxa keenay inuu booskaasi amaba xilkaasi iska casilo
waa mahadsan tahay walaal waan ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a meel kasta ay adduunka ka joogaan su-aashaas haddii aan jawaabteeda isku dayo si kooban marka hore waxaan anigu maanta iska casilay maanta taarikhda ay tahay saddex iyo labaatanka bisha sebtembar labada kun iyo sideed iyo tobanka si rasmiya dalkii wasiirnimo ee wasaara deegaanka anahayy dowladda puntland sababihii keenay waxaan ku qeexay qoraal laba bog ah oo aan baraha bulshada iyo meediyaha dhigay una gudbiyey madaxweynaha dowladda puntland cabdil maxamed algaas halka ayaa runtii laga dheehan karaa muxuu ahaa nuxurka guud sabaha keenay laakiin haddii aan soo koobo isku dayo inaan waraysigan uga faaidaysto hadal yaroo kooban waxa weeye waxaa sabab u ahaa guud ahaanba aniga oo ku khilaafay aragti ahaan madaxweynaha qaabka uu dalka u hogaaminayo puntland waktigan xaadirka waxaa ka jira duruufo aada iyo aada u qalafsan dowladda hadda jirtaa oo madaxweynuhu hogaaminaya runtii ay ku guuldareysatay inay duruufaha wax ka qabato waxaa jira burbur dhaqaale waxaa jira mid amni waxaa jira dardaryaha fara badan waxaa jira jahawareer xagga hogaaminta iyo siyaasadda guud ee ku aadmay soomaaliya iyo puntland laftigeeda dalkuna wuxuu galayaa marxalad kala guura oo doorashooyin baa la gelaya marka waxaa muuqatay marka madaxweynaha mas-uuliyaadkii dastuuriga la siiyey inuu runtii u adeegsaday meelo badan iyo goobo badan oo kamid a in danaha markaa isaga shaksiga ay leeyahay isaga iyo inta la shaqeyna marka waxay socotaba waxay soo gaadhay arrintaasi wasaaradda arrimaha mas-uulka ka ahaa oo iyada laftigeeda fargelinta isku sin waayahay waxaa jirtay in adiga iyo sida la sheegay shirkadda biyaha puntland shaqooyinkiina ay isdhexgaleen muran iyo khilaafaad muddo soo taagnaa awgeedna ay iscasilaadaada keentay oo kugu riixday marka haddana siyaasad ayaa dhinaca kale leedahay marka maxaa loo qaadan karaa haddaad si fiican hadalkaygu u dhuuxday aragtida guud waan ku horumaray iyo mowqifkaan waan aaminsanahay laakiin waxaan hadalka usoo biyo shubkiisa wuxuu ahaa inta aad sheegtay oo ahayd maxaa waajibaadkii iyo shaqadii wasaaradda deegaanka ee gobolka amaalada puntland haysay dalkii dadka ay haysay ayaa run ahaantii xadgudi lagu sameeyey waxaana lagu wareejiyey horeeda aad magaceeda sheegtay waxaana sababteedu ay ahayd hawshaas ina ku dhacday mashaariic wasaaradda deegaanku ay soo saxiixdaydaa jiray caalamka ay ka heshay mashaariicdaas fulinteedii ayaa wasaaraddii laga wareejiyey hay-addaasaan awoodna ulahayn khibradna aan ulahayn shaqada anagu aan qabano run ahaantii muxua xafiiska madaxweynuhu uu ku wareejiyey halkaas ayaana waxaa ka yimid khilaafkii uga xooga badnaa waxaan aaminsanahay inaan laiska wareejin sababa ay jireen sababahaasna salka ay ku hayaan dhaqaalaha imaanaya iyo sidii loo isticmaali lahaa si aan waafaqsanayn sharciga waayahay maadaama tan muddo ay soo jiitamayso maamulka xataa anu idinsoo dhexgalay maxaa maanta ugu dambeyntii keenay inaad go-aan ku qaadato inaad iscasisho micnaha oo halkii ugu dambeysa aada gaarto ma wax soo cusboonaadaa jiray
soomaalidu waxay ku mahmahdaa foolxumo ilaah baa igula yaabay qadhi xumona anaa iskula yaabay yani haddaad ila garatay waxa weeyaan si kastaba ha ahtee qadarta rabbi waa waa waa ilaahay wuxuu keeno waa in la aqbalo weeyaan xaaladaha hadda ka jira puntland dhibaato dalkao dhan iyo dadka soo foorsaadhay si kastaba ha noqotee anigu shaksiyan waxay ila muuqatay inay tahay wakti munaasiba oo muxuu ahaa aan dadkana u bandhigo aragtidayda wixii dhacay inaanu sheego aana ka haro muxuu ahaa maamulka jira waktigan xaadirka madaxweyne cabdiweli maxamed maxamed caligaasi hogaamin waa gartay waxaa jirta in booskaaga isla galabtaba inuu madaxweynaha buuxiyey nin xataa aada isu dhowdihiin sida la sheegay seed u aragtaa taas xataa aragti ahaan ma soo dhaweyneysaa ma qaadaceysaa ma si kalead u dhigaysaa xilku waa meeto sidiisa qof iyo reer midna ma laha ama loo magacaabo qof muxuu ahaa aniga ii dhow ama yaan loo magacaabin qofka doon ha noqdo qof kasta oo xilka loo magacaabo oo muwaadin ah oo dalkii dadka u dhashay xilka wuu geyaa waana lagu soo dhaweynaya waana la shaqeynayna waxaan sameynayaa xilwareejin dhamaystiran oo aan u sameyn doono wasiirka cusub haddii rabbi idmo sida ugu dhaqso badan la wasaaraddan aan ku wareejin doono waxaan rajeynayaa guul iyo khayr badan rajeynayaa iyo inuu ka gaaro hadafkii uu u yimid
kaasi wuxuu ahaa cali cabdilaahi warsame oo ah wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamul goboleedka puntland oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu waramayey waryahayaga sahre cabdi axmed haddaba afhayeenka dowladda goboleedka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo saxaafadda u sheegay wasiirka cusub ee la magacaabay oo ah salebaan xaaji cabdalla ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay eedeynta uu soo jeediyey wasiirkii hore ee deegaanka cali cabdulaahi isagoo la hadlayay warbaahintana waxa uu yidhi
midda koowaad oo uu ka hadlay wasiirku ahaa mashruuca ji-isadku ay waday oo ahaa wadadii garowe gaalkacyo ama jalam xarfo wadadaas waxaan horay dowladdu la wadaagtay marxaladii ay soo martay iyo meesha hadda ay marayso inuusan waddadaa fashilmin isla markaana warqad si qaldan ay u qoreen jiisadku dowladda puntland iyo e u dan ay ka wada hadleen mashruucaasna haddeertan qeybtiisa labaad uu u gudbay miidiyahana aan kaxaynay oo u geynay muxuu ahaa waddada isku xirta xarfo burtinle oo hadda lagu bilaabay laamigii si dadku u arkaan xaqiiqda saxda ah mashruucaas marka wasiirku wuxuu ka soo galay oo keliya oo ka quseeyey maadaama isagu uusan ahayn wasiir hawlo guud mashruuca waxaa la socday shan ceel baa la socday saddex laamiga la marinayo iyo laba ka leexsan shantaa ceel ayuu wasiirkii hore ee deegaanku isku dayey inuu leexiyo oo ka leexiyo maaragtay muxuuha nidaamka ku socday oo u bedelo dhaaman biyood arrintaas ayaa madaxweynuhu ka diiday saa awgeed xaqiiqda ka jirta muxuu ahaa waddadaasi oo wasiirkana kasoo gashay muxuu ahaa waa intaa waxaa kale oo warqadda ku jirtay oo wasiirku ka hadlay mashruuca u adkeysiga abaaraha mashruucaas oo isaguna wasiirku uu duray wasiirkii hore uu duray mashruucaas wasaaradda deegaanku ma lahayn waxaa iska lahaa wasaaradda horumarinta muxuu ahaa puntland ayaa iska lahayd wax ka quseeyana haba yaraatee ma jirin mashruuc mashruuc qodobka saddexaad oo uu ka hadlay wasiirkii hore cali waxaa ka mid ahayd baaseweyn maaragtay muxuu ahaa iyo in looga qaaday awood ay wasaaradda deegaanku lahayd arrinkaa waxaa rabna aan la wadaagno shacabka puntland waxaa jira oo golaha dowladda puntland labada goloba ansixiyeen golaha wkiilbaarlama wakiiladu golaha xukuumaddu ansixisay xeerka biyaha puntland xeerkaas ayaa wuxuu qeexayay awoodaha kala qeexan ee wasaaradda muxuu ahaa deegaanka iyo hay-adda baasaweyn waxaana lagu baasmariyey ama lagu lagu meelmariyey ama lagu ansixiyey golaha xukuumadda waxaana loo gudbiyey maaragtay muxuu ahaa golaha baarlamaanka taasoo ay wasaaradda deegaanku awoodeedii loo sheegay in shaqadan hadda socota aysan wasaaradda deegaanku lahayn marka waxaan rabnaa in aan si faahfaahsan oo aan maaragtay muxuu ahaa dadku u fahmaan in mashaariicda saddexda ah ee lasoo hadal qaaday midna aysan qosayn wasaaradda deegaanka
kaas waxau ahaa afhayeenka maamulka puntland cabdulaahi maxamed jaamac qur-aan jecel
xarunta dhaqanka soomaalida ee gobolka albeerta ee dalka kanada oo kaashanaya waxgaradka soomaalida magaalada toronto ayaa abaalmarino guddoonsiiyey qaar ka tirsan dadka soomaalida ah ee ay u arkaan inay bulshada waxtar ku soo kordhiyeen sida uu ku soo waramayo waryahayaga kanada xuseen nuur xaaji abaalmarintan ayaa ah tii u horreysay oo la guddoonsiiyo qaar ka tirsan shakhsiyaadka wax u qabtay soomaalida dalkan kanada gaar ahaan magaalada toronto iyadoo lagu aqoonsanayo waxqabadkooda barnaamijka waxaa soo qabanqaabiya xarunta dhaqanka soomaalida albeerta oo kaashanaya qaar ka tirsan waxgaradka soomaalida toronto kuwaasoo sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagu dhiirigelinayo dadka u adeega bulshada waa kan mahad yaasiin warsamin dadeero oo ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladda abaalmarinta runtii waxaa nugu dhaliyey waa arrin ku salaysan horumarka bulshada inaan ku dhiirigelinno qof kasta qowmiyadda soomaaliyeed ee ku nool north america kaas ahaan canada meesha uu kaga jiro inuu ku dhiiranaado tartan la dhexdhigo bulshada haddii uu noqon lahaa ganacsade haddii uu noqon lahaa sportis suugaan iyo community volunteer aqoonta inay ku tartamaan waa dhiirigelin aan runtii rabno isla markaasna aan ka soo miinguurinay bulshada aan la nool nahay ee horumarka adduunka gaaray yuusuf kawaneyn oo loo yaqaano u k oo ka mid a qabanqaabiyaasha munaasabadan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay wax ka bedeli karaan sawirka laga haysto soomaalida magaaladan toronto ee ku aadan arrimaha dilalka iyo dhibaatooyinka kale runtii muuqaalka dadku weliba mediyaha mainstream mediyaha ama ama idaacadaha ajanabiga iima sheegaan wanaagga soomaalida communitigeeda degan magaalada toronto tani waxaan rabnaa inay u noqoto tusaale niyaddana u dhisto dadka dhallinyarada ah ama dadka adduunka naga daawanaya ee soomaaliyeed inay tusto inaanu wanaag ugu yeerna dadkii horumarka iyo waxaanu qabannay aan tusno kuwii horumarka sameeyeyna ay u noqoto abaalmarin kuwa kalena ay ku daydaan dadka abaalmarinta la guddoonsiiyey ayaa wax ka qabtay arrimaha waxbarashada caawinaadda dadka soogolootiga cayaaraha sugaanta iyo horumarinta bulshada caanood saadiq maxamed oo ka mid ahayd dadkii la siiyey abaalmarinta ayaan weydiiyey waxay ku mutaysatay
runtii ma garanayo waxaan ku mutaystay laakiin waxaan u malaynayaa ilmaha soomaalida ayaan waxbaraa waxaan ka caawiyaa homogooda waxaan leenahay iskuol subaxii grade nine ilaa grade twelfeka wax ku bartaa sanadkii ilaa iyo kun arday meelahaas baan u dirnaa jaamacadaha runtii ilmaha agoonta ah waxba kama qaadno haddii xitaa ay qaangaaraan ithin waxaan u maleynayaa taas inay sabab u tahay in mataqaana caawa awoodiskan aan halkan ku helo wiilasha walaalaheenna oo iga marti qaaday oo awoodska bixinaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shaqo fiican baa qabateen maasha allah wax loo baahnaa waaye halkan waxaan jooga mordan years ma arag wax shaqadan oo kale qabanaya oo awoods bixinaya mahad yuusuf oo ka mida dadka tobannaan sano ka shaqaynaya arrimaha bulshada oo la siiyey abaalmarinta ayaa rumaysan in weli ay jiraan caqabado badan oo haysta soomaalida una baahan in layska kaashado caqabadaha ugu weyn oo soomaalida hortaagan maanta waxa weeyaan wada shaqaynta dhexdeenna middo ugu weyn oo u baahan in mataqaana unitiga dadka la isu keeno waxaa kaloo midda kaleeto waxa waad la socotaan dhallinyarada waddankan inay ku dhiban yihiin waa la socotaa dadka waaweyn waayeelka inay dhiban yihiin shaqo la-aanta way sii badatay aqoon darrada way sii badatay dadkii marka caqabado waxaa waaya haddii aqoonta dadka ay sii baaba'eyso waxa waa arrin aad iyo aad dorob outka iskuulka ciyaalka iskaga baxayaan oo dhallinyarada yarar iskuullada iskaga tegaayan way badatay marka sidaas sida keliyao lagu xallin karo waxa waaye inaan isku tashanno oo dadkeenna soomaaliyeed ay isku yimaadaan wax wada qabsadaan istaageeraan oo walaalo la noqdo dadkii ka qayb galay oo ay ka mid ahayd ubax faarax ayaa aad u ammaanay in waxweyn ay tahay in soomaalidu ay iyaga dhexdooda aqoonsadaan koodii wax qabtay saa u sheegtay dadkii meeshaan ka soo qaybgalay maanta ayaan ka mid ahaa caawa aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dad soomaaliya oo isku imaaday oo kanada degan torono degan oo isisiinaya abaalmarin wixii wanaagsanay oo dadkooda iyo communitigooda ay u qabteen marka waa sanadkii ugu horeeyey oo ever la sameeyey waxaanoo kaleeto xuseen nuur xaaji v o a toronto
waxaa soo badanaya cabashada ay qabaan dadka danyartaha ee aan awoodin inay caruurtooda ku daraan dugsiyada waxbarashada ee gaarka loo leeyahay islamarkaana saluugsan tayada waxbarashada dowladu maamulka uu maamulo ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka somalilan wasaaradda waxbarashada waxay sheegtay in ay gacanta ku hayaan arday tiradoodu ay ka badan tahay saddex boqol oo ku kala nool magaalooyin iyo tuulooyin waxbarashadooduna ay tay ahaan la mid tahay tan dugsiyada gaarka ah sahre cidlo nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan oo haysa bilaha agost ilaa oktoobar waa xilliga ay anbabaxaan ardayda nasiibka u yeelatay deeqaha waxbarashada sare ee dibadaha loo tago wasaaradda waxbarashaduna waxa ay sheegtay inay yihiin ardayda ugu sarraysa imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ardayda ku guulaysataa imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee somalilan ayaa badanaa ah kuwa wax ka dhigta dugsiyada gaarka loo leeyahay abwaan xasan dhuxulaab saalax ayaa ka mida dadka walaaca ka muujiyey taya waxbarashada dugsiyada dowladda iyo ardayda waalidiintoodu danyarta yihiin inan kasta oo danyara oo liita oo aan awoodi karin inuu iska bixiyo dugsiyada gaarka loo leeyahay loo dareeray inuu kuwii dowladda joogo iskuullada dowladda inuu joogana waxaa dhacda oo aan arkay in macalimiinta ka howlgashaa inta badan ay helin fursadaha ay helaan kuwa kale xagga lacagta oo kale sidaa darteed macallin kasta oo taya leh dugsiyada gaarka loo leeyahay bay ka howlgalaan gaabkaasaa yimi in danaha bulshada laga turjumo oo meesha ka luntay ayaa keentay inaan ka hadlo wixii dareenkaygu adkeysa waayo waxaan arkay dad danyara oo askar u badan oo ubadkooda ay dhigtaan oon awoodeyn inay jaamacada ka bixiyaan simisterkii keliya ta laga doonayo saddex boqola simister kasta saddex boqol inuu ka bixiyo boqol dollar buu qaataa waxyaabahaasi way ku qiiro gelinayaan dareenka wadaninimo ayaa khasbaya in baahi kasta oo taabata qof danyara
waxaa eedahaasi gaashaanka ku dhuftay agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada maxamed saleebaan cumar horta tayadu marka la leeyahy hoos bay u dhacday waa inuu jiraa cabir lagu cabirayo oo meel ay taagnayd oo laysla garanayo oo iyo indicatories dee loo adeegsanayo waxay u badan tahay dadka doodaha noocaasa qaba dad aan ama ka warhaynin wacyiga waxbarashada ee wadanka oo aan hoos ugu daadegin laakiin waa in marka tayada laga hadlayo si scientifica looga hadlaa waxbarashada dawladdu maamushaa waa waxbarasho aada u ballaaran arday ka badan saddex boqol oo kun oo arday ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda somaliland maamushaa guud ahaan wadanka oo dhan waxbarashada dawladdu ma aha magaalooyinka waaweyn ka jirta ee inta badan dad dee marka ay ka hadlayaan ay ku dhaleerinayaan mid gaara loo leeyahay oo kale ama wax lamid a waxbarashada dawladdu waxay tuulo kasta iyo magaalo kasta marka waxaa habboon dadka arrimaha noocaasa ka hadlaya inay yihiin dad si scientifica uga hadlaya abwaan xasan dhuxul laabsaalax oo v o eeda u warramayay wuxuu sheegay inuu socdaal ku soo maray dugsiyada ku yaala badi gobolada somalilan islamarkaana uu soo arkay dayac badan oo ka muuqda ardayda wax ka barta dugsiyada dawladdu maamusho horta gobolka sanaag togdheer oo kale saaxil hargeysa gabiley awdal gobolada aan maxaa heede booqday dugsiyada sare ayay kamid yihiin xaaladooda waxbarasho inaanay u dhaweynta brevetk ayaa kuwa cad waxaa kuwa cad in tiradii sanadihii hore ardayda dugsiyada dawladda ku jirtay meesha way ka baxeen tusaalehaan dal dugsiga faarax omar oo kale laba galaasoo form twoya iyo laba galaasoo form threeya iyo four iyo hal galaasoo form one oo ay maxaday shan iyo toban arday dhex fadhiyaan ayaa ayaan indhaha igaa saaray wasaaraddana wuxuu u jiraa saddex boqoloo tallaabo dhinac kale marka laga eegana intooda badan way xidhan yihiin kalaasyadii dadka reer somalilandna waxay u badan yihiin danyar dadka danyarta ah baahidooda ayaa ka turshumi karaa wasaaraddaa ka turshumi karta wasaaraddu markaa waa inay dugsiyadan xitaa gaarka loo leeyahay waa inay kaantarooshaa oo manhajkooda leega waalidiinta qaarkood ayaa sidoo kale cabasho ka muujiya sida ay wasaaradda waxbarashada u qaybiso deeqaha waxbarashada dibadda ee ay ka helaan dalalka kale taasi oo ay badanaa ku doodayaan in la siiyo carruurta waalidkoodu lacagta haysto amaba ay xilalka ka hayaan dowladda iyo golayaasha waa kan maxamed saleebaan cumar agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada oo su-aashaasi ka jawaabaya wasaaradda waxbarashadu deeqaha ee ay dalalka dibadda ka hesho waxaa lagu qaybiyaa si feera oo cadaalada oo ku dhirsan kasta iyo imtixaanka wixii uu keenay oo ku dhirsan gobol walba iyo degmo walba oo waddanka ah saami u go-an oo ay leedahay saamiga ay ka leedahay guud ahaan ardayda guud ee qaranka deegaankaasi ama degmadaasi ama gobolkaasi ama magaaladaasi waxaana muhiimada koowaad mar walba la siiyaa oon ku nuxnuxsanaya boqol kiiba toddobaatan waxaa la siiyaa dugsiyada dawladda kuwa gaarkaa laftooduna maaha adawe iyaga laftooda dawladdaa gacanta ku haysa iyadaa liisanka siisa dawladda ayaa imtixaanka ka qaada ardayda dhigata maaha arday ajnabiye waa ardaydii wadanka waa muwaadiniin waan gartay maxamed waaxdee qaabilsan soo xulidda ardayda ku guulaysataa in loo diro jaamacadaha dibadda walaa horta deeqaha waxbarashadu guud ahaan siyaasada lagu qaybiya waa siyaasada wasaaradda waxbarashada ee uu wasiirku ka hogaamiyo laakiin nidaamka kala saarista waxaa qaabilsan xafiiska imtixaanaadka qaranka looga bartay cadaalad sinaan hufnaan iyo maaragtay hogaamin mudan in la bogaadiyo xafiiska guud ahaantii iyo gaar ahaantii guddoomiyihiisa daawud axmed faaraxba mar haddii xafiiskaasi gacanta ku hayo wax laga warwari kara maaha dugsiyada hoose ilaa heer jaamacadeed ee gaarka loo leeyahay ayaa marba marka ka dambaysa sii badanaya inkastoo ay kaalin laxaadla ka qaateen waxbarashada ardayda haddana waxaa dadka qaarkood sheegaan qaybo ka mida manhajyada ay dugsiyadaasi ardayda u dhigaan oo aan isku mid ahayn kana turjumaynin culuumta ay ardaydu xilligan u baahan yihiin si ay shacbigu uga soo kabtaan burburkii dagaaladii iyo saboolnimada baahsan sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duuday markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo waryaheena maxamuud masacde
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka waddanka sbain haddii aan ku bilaabo kooxaha kubadda cagta ee falansiya iyo falarreyaal ayaa guriga falarreyaal ku kulmay labadan kooxood waxba goolal iskama aanay dhalin oo sagaashankii daqiiqo ciyaartoodu eber iyo eber ayay ku soo gabagabowday reyaal batis oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay martigelisay kooxda atletica bilbao oo labiiyo laba bareejaah ayay isku celiyeen labadan kooxood hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee saviya ayaa waxay ku durdurisay kooxda lavante oo lix gool iyo laba kaga badisay sidaasina saddex dhibcood oo xaraga leh kaga qaadatay kooxda kubadda cagta ee labaanta magaalada barcelona garoonka camnu stadium ee kooxda kubadda cagta barcelona ay ku ciyaartana kumanaan taageerayaasha reer barcelona ayaa soo camiray hase ahaatee niyad jab ayay kala kulmeen oo iyagoo faraxsan taageerayaashu garoonka kama dareerin kadib markii kooxda kubadda cagta ee hirona oo iyadu garoonka barcelona soo booqatay ay barcelona laba gool iyo laba gool ku celisay ciyaaryahan leonel messi oo qaybtii hore gool ku dahfuray ayaa waxaa qalbi jab iyo niyad xumo uu kala kulmay markii isla qaybtii hore ciyaarta la bareejiyey islamarkaasina ciyaaryahan langlaad oo difaaca kooxda kaga ciyaarayay calaamada gaduudan loo taagay sidaasina kooxda kubadda cagta ee barcelona qaybtii dambe ciyaarta markii laisugu soo noqday iyaga ayaaba gool lagala hormaray ciyaaryahan b k ayaa barcelona waxa uu ugu dambayntii u keenay in ay dirqi bareeja ku helaan sagaashankii daqiiqona laba gool iyo laba mid hal dhibic ayay labadan kooxood kala qaateen waddanka talyaanigana ciyaaryahan christiano ronaldo oo toddobaadkii hore goolashiisii ugu horreeyey horyaalkaasi dhaliyey ayaa mar kale beykii xalay ahaa goolla shabaqa la helay kooxda farasinone ay ka badiyeen oo laba gool iyo waxba ayaa kooxda kubadda cagta ee yuventus ay kaga badisay kooxdaasi waxaana haatan kooxda kubadda cagta yuventus ay muujinaysaa in kulamadii ciyaartay horyaalka dalkaasi aan gebi ahaantoodba hal kulan xataa laga badinin milano iyo weliba atlanta laba iyo laba ayay ku kala baxeen laziyo genoa ay afar iyo hal ku dhufatay roma waxaa ka badisay bolonia oo laba gool iyo waxba ayaa lagu maray udinisa tirataale kievo barona ayay kaga adkaatay napolina saddex iyo hal torino ayay ku martay ciyaaryahan lorenzo insinie ayaa laba gool oo saddexdaasi ka mid a u saxiixay kooxda kubadda cagta ee napoli ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa laba gool iyo waxba waxa ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee everton chelsea bareja ayaa westham united ku celisay dhegaystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaa taniya kulan dambe waa mascadodila sidaa iyo nabadgelyo
haddana dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa wakhtiga inoo hadhay waa heestii waayaha adduunka iyo codka leyla xaaji maxamuud codka fanaanada leyle xaaji maxamuud iyo heestaasi waayaha adduunyada ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacadeedii saakii caalamka intaanu mar kala kulmayno waa falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
adaadadiidu wacan tahay